بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا darsigan wuxuu ka bilaabanayaa aayadda lixaad min suurati huud qaala allahu tacaala wamaa min daabbatin fi lardi ilaa cala allahi risquhaa wayaclamu mustaqaraha wa mustawdacaha kullun fi kitaabin mubiin waxaynu ku soo jirnay bilowga iyo bidaayada aayaadkii u horeeyey min suurati huud qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi wamaa min daabbatin mid tukubtaa maysan ahaanin fil ardi ardada dhexdeeda tukubtaay ilaa hadday jidhaba calallaahi ilaahay dushiisa ayay ahaaday ilaa calallaahi buu risquhaa risqigeedu ahaado daabba waxaa la yidhahdaa maa yadibu cala alard wax allaale wixii dhulka dushiisa tukuba ee socda nooc kasta uu yahay noolaha oo dhan marka mintaasina waa iska silo wamaa min wamaa min daabbatin wamaa daabbatun oo kale weeye macnuhu daabbadi maji maysan ahaanin fil ard ilaa cala allaahi ilaahay dushiisa buu ahaaday risquhaa risqigeedu ilaahay marka ahaanshahaas risqigaas dushiisa u ahaaday waa tafadula minhu waa tafadul ilaahay subxaanahu wa tacaala ku tafadulayee ilaahay wax ku waajiba ee waajib loogu leeyahay ama khasab loogu leeyahay haba yaraatee ma jidho waxay ka dhigan tahay ma jidha daabad ilaa hadday jidhaba ilaahay baa risqigeeda kafaalo qaaday daabad kasta iyo noolo kastaba ilaahay baa kafaalo qaaday risqigeeda noolahoo dhan ilaahay baa biilo wey wax kasta ilaahay baa biila waxaasoo dhan waxay quudanayaan cid kasta sabab ha looga dhigo ha loo soo mariyee ilaahay baa biila oo siiya risqigeeda iyo kimisteeda iyo wixii ku noolaan lahay ilaa cala allaahi risquhaa ama calaadaaba aan baabkeeda ahayne oo baabkeedii lagu yaqaanay laga duwayaado ilaa haddii daabadba jidhaba calallaahi minallaahi calaa bimacnaa mina sida xuruufta jaar ay macnaha lagu yaqaana u kala qaataan ilaa cala allaahi min allaahi ilaahay xaggiisa buu ahaaday risquha wa yaclamu ilaahay wuxuu og yahay mustaqarahaa baa ilaahay og yahay daabaddaas makaanu sugnaanshaheeda meesha ay u dunmayso oo dhulka ka mid ah ee ay u dunmayso baa ilaahay ogyahay meeshay ku nooshahay meeshay u dunmayso meeshay adduunka iyo dhulka kaga dunmayso ee uga dunmayso ayaa ilaahay ogyahay mustaqaraha ilaa wayaclamu mustaqarahaa wa mustawdacaha wayaclamu wuxuu kaloo ilaahay ogyahay mustawdacahaa makaanu wadaacayeelideeda meesha la wadaacadhigay waa maxa almowdicu aladii tamuutu fiih meeshay ku dhiman doonto oo daabaddaasi markay dhimato noolahaas la wadeeco yeeli doono oo la dhigi doono ilaahay waa ogyi wayaclamu mustaqarahaa wa mustawdacaha makaanu sugnaanshaheeda ay u dulmayso iyo makaanu wadeeco yeelideeda markii ruuxdu ka baxdo meeshaa la wadeeco dhigaya wey macno kale waxa weeyaan ilaahay wuxuu og yahay mustaqaraha makaanu sugnaanshaheedoo fii aslaabi rijaali ragga sulbiyaashooda iyo dhabaradooda daabadaas iyada ah meesha makaanu sugnaanshaheeda ay ku jidho dhabarada ay ku jidho aslaabta taasaa ilaahay ogyahy wa mustawdacahaa makaanu wadaaca yeelideenkaydana meesha la wadaaca dhigayoo riximka ay geli doonto riximka iyo ilmagaleenka ay geli doontana ilaahay waa ogyahy taasina wataasoo saas iskula socotaa kullun mid kasta oo kuwaa la soo sheegay ka mida fii kitaabin kitaab dhexdii buu ahaaday kitaabkaasoo mubiin la caddeeyey ashyaadan la soo sheegay oo ah wamaa min daabbatin fi lardi ilaa cala allaahi risquha kow wa yaclamu mustaqarahaa wa mustawdacahaa ashyaadan la soo sheegay kullun mid kasta oo arsaaqdii ah oo qadarkii macnaha aqdaarteed loo qadaray ah ee cimriyadii ah wax kasta oo noocaasa fii kitaabin buu ahaada mubiinin macnaha waxaa weeye musadarun waxaa lagu xariiqay oo lagu sadareeyey wa kitaabin masduur soo ma waxaa lagu sadareeyey kitaab mubiina waa lowxulmaxfuudka halkaasi wax kasta lagu caddeeyey oo ku qoran yihin daabad kasta waxay cuni lahayd meeshii adduunka ka joogi lahayd meeshii la wadeeco yeeli lahaayoo la dhigi lahaa dhabarkay ku jidhay riximkay kusoo magaranaysaa ay geli lahayd kullun fii kitaabin mubiin marka waxaa la yidhi wamustawdacahaa mar haddii la yidhi makaanu wadaacayeelid ama wadaacayeeliddaas di wax la ammaansado meeshaa la dhigay hadhow laga qaadi doono inay tahay meeshaas waa lagu saaya riximka hadhow waa laga wareejinaya hadday tahay meesha lagu aasi doonana meel ka noole kasta meesha laga dhigi doono markii uu dhinto baa ilaahay ogyahy waa wadaacayeelid hadhowti naftaa la soo gelin doonaa waa laga qaadaya iyadana waa loo dhiibtay waa la ammaan dhigay wey wadaacayeeliddaas wadaacada waa ammaanada halkaa la dhigay wey wa huwa ilaahay alladii waa allah iyo macbuudka khalaqa abuuray asamaawaati samaawaadka ilaahay abuur iyo walarda dhulalka fii sittati ayaamin fii miqdaari sittati ayaamin maalmo oo lixa qadarkood oo ayaamaha adduunka qadarkay hadda ka yihiin oo kale ah baa ilaahay ku abuuray baa layidhi cirarka iyo dhulalka ilaa markaas adduunka waaba la samaynayo cirarkii iyo dhulalkii waaba la samaynayo maalmo markaa maalmaheennaana oo shaqaynaya maba jirin laakiin maalmahan lix maalmoodoo adduunka hadda maalmaha aan joogna ah qadarkood wax la-eg baa ilaahay ku abuuray cirarka intaa la-eg oo toddobada ah iyo ardooyinka iyana toddoba ah ee waaweynkoodu intaa leeyahay ilaahay ku sameeyey wa maca daalika ilaahay ilbiriqsiba wuxuu dhan ku abuuri karay kun fa yakuun kun in la yidhaahdo addoommada waxaa la barayaabaa la yidhi ta'aniga iyo tartiibsiga iyo tartiib waxuqabadka iyo waxsugidda ayaa la barayaa oo wax kasta in aan lagu degdegina la tartiibsado ilaahay bilamxilbasar isha biligteeda oo kale isagoo ku abuuri karo koonkao dhan bow fii sittati ayaamin waa addoommada la tacliiminaya wa kaana carshuhu ilaahay carshigiisuna wuxuu ahaa cirar iyo dhulal intaan la abuurin ka hor cala almaai biyaha dushooda biyo dushooda cirarkan iyo dhulalkan abuuridooda ka hor wa kaana carshuhu wuxuu ahaa cala almaai calalmaai biyuu saa u dul saarnaayo calaadii saas wax u dul saarnayd maahee waxa weeyaan wax kaloo abuurnaayo cirar iyo dhulala ma jirinoo carshiga oo toddobada samaba ka sii sarreeya iyo biyo hadda toddobadan ardaba ka sii hooseeya baa isku bannaanaa wax udhexeeya aysan jirin makhluuq udhexeeyaan jirin cirar iyo dhulal iyo wax kaloo udhexeeyaan jirin marka carshigiioo xaggaa kore jira oo makhluuqaadka ilaahay abuuray kan u weyn ah iyo biyahaas hoose baa sidaas iskugu bannaanaa marka waxay ka dhigan tahay wa kaana carshu wuxuu ahaa calal maayi biyaha dushooda waa saas uga sarreeye wey ee saas u dul saarnaa maaha waxaa laga qaatay carshiga iyo biyuhuba inay abuurnaayeen cirarka iyo dhulalka intaan la abuurin ka hor liyabluwakum laamtaa waxaa ku xidhaa khalaqada ilaahay wuxuu abuuray wa huwa ilaahi aladii khalaqa samaawaati waalarda buu abuuray liyabluwakum inuu idin jirabo buu u abuuray ayukum kiina axsanu wanaagga badan camalaa camalka kiina wanaagga badan xagga camalka si loo daahiriyo loo muujiyo kan muxsinkaa looga muujiyo kan musiiga ah walain qultu lawallaahi walain qulta haddaad tidhaahdid nebiyullaahi maxamedu calayka salaatu wasalaam haddaad ku dhahdid kuwaan munkiriinta ah ee gaalada ah innakum idinku mabcuuhuuna baatiin kuwa lasoo saarayo lasoo bixinayo min bacdi lmowti dhimasho dabadeed waa laydinsoo saari doonaa xisaab baa la idiinsoo istaajin doonaa haddaad dhahdid layaquulanna yidhaahdeen oo yidhaahdeen alladiina kuwii kafaruu gaaloobay in haadaa maa haadaa kani muusan ahaanin qur-aankay sheegayaan ilaa sixrun sixir mooyaane wax kale maaha sixirkaasoo mubiinun iska bacad waaba sixir cad bay leeyihin markii la war waa laidinsoo saarayaa bacda almowt hadalkaasi ku jawaabaya afar meelood baa laainta kugu soo noqnoqonaysaa midi wataas walain qult tanna walain akharna walawallaahi wey lawallaahi lain akharna haddaan gadaal marino canhum xaggooda alcadaaba cadaabka haddaan ka gadaal marino ilaa ummatin muddo laga gaarayo muddadaasoo macduudatin macduudaayo tirsan oo la tiriyey gaaban muddo yar weeye umma wixii midaysan oo la jamciyaa la yidhaha laakiin hadda waxaa looga jeedaa waxa weeyaan waa zaman qaliil ah muddo kooban weeye ilaa umma zaman weeyaan muddo oo macduudo ah haddaan cadaabka ka gadaal marino layaquulunna tan waa godaysaa layaquulunna yidhaahdeen oo yidhaahdeen maa yaxbisuhu maa ayu shayin baa yaxbisuhu xabisaya cadaabki war maxaa cadaabka hayso oo la imaan laayahay bay leeyihi haddaan cadaabka ka gadaal marino waxay dhahayaan maa yaxbisuhu ayu shayin yaxbisuhu shaykiisee ka ahoo yaxbisuhu xabisayo mancinaya oo cadaabka haysta maxaa u diidan in cadaabkii soo dego bay leeyihin oo xabisaya oo ku dhegay alaahoy baraaruge marka layaquulun layaquulunna midaan ficilkaana waa ficil mucrabo wey nuunu tawkiidka haba la xidhiidhe laakiin nuunu tawkiidku waxa weeyaan maaha mid kala baashidhe xagga lafdiga laakiin middaa hore ficilkaa hore waa mabni oo layaquulanna nuunu tawkiidkii baa la baashidhay waxa weeyaan lafdan wa taqdiira amaa midaan waxa weeyaan lafdiga haba kala baashidhee taqdiirtaysan kala baashirin meeshaasna wowdii faacilkaad inuu ku jiraa ka garanaysaayo damadaasaa daliil iyo tusaale u ah layaquulunna layiri alaahoy baraaruge yowma maalin yaatiihim oo u imaanayo cadaabku laysa mausan hanin cadaabku laysa mausan hanin huwa cadaabku masruufan mid laga iilayo canhum xaggooda marka masruufan taasaaba halkan yoomada ku camal falaysee alaahoy baraaruge laysa mausan ahaanin huwa cadaabku masruufan mid laga sarfinayo canhum xaggooda masruufan mid laga sarfinaayo yowma maalin ya'tiihim ou u imaanayo laga mid laga sarfinayo muusan ahayn canhum xaggooda laysadaas khabarkeeda oo masruufan ah baa ku camalfalaya yowmadan waxaaqa waxaa ku degay bihim iyaga oo koobaabay maa shaygii kaanuu ahaan jireen bihi maagaba yastahzi-uun kuwa ku jeesjeesa maxay ku jeesjeesi jireen cadaabka goormuu imaanaya maa la arko maa yacbisuhu maxaa haysoo la imaan lahay wixii ay macnaha ku jeesjeesi jireen baa ku degay oo koobay oo dhinac kasta ka maray wey intii kalena waata walaa in adaqnaa haddaan dhadhan siinno alinsaana insaanka haddaan dhadhan siinno minnaa xagga yaga raxmatan naxariis raxmatan oo minna minnaa xaalo xagga yaga ka ahday raxmatan naxariis haddaan dhadhan siino nicmooyin caafimaad haddaan insaanka siino amni iyo bar nabad haddaan siino arsaaq haddaan siino nicmooyin kale oo kala duduwan haddaan siino insaanka uma intaa ka bacdi nasacnaahaa aanu ka siibno aanu ka siibno nicmadii minhu xaggiisa innahu insaanki la ya-uusun waa mid quusasho badan kafuurun oo kufrin badan la ya-uusun kafuurun wey insaankii nicmadii la siiyey haddii aan ka qaadno waa la ya-uusun waa qanuud waa mid quusasho badan weeyaan la ya-uus kafuurun misna kufrin badan sidaas weeye shanigiisu iyo caadadiisu raxmaddii ilaahay buu ka quusanayaa kafuurna weeyo waa shadiidul kufr kufrigiisu miduu darnaan badan yahy walaa-in waa tii u dambaysay afartii meelood walaa-in adaqnaa haddaanu dhadhansiino hu insaankii nacmaa haddaan dhadhansiino nicmo haddaan dhadhansiino bacda daraa dhibaato dabadeed darahaasoo masad taabatay hu isaga dhibaato daran oo taabatay dabadeed haddaan inta ka dulqaadno nicmo aan dhadhan siino layaquulanna yidhaahdeen oo yidhaahdeen markii aanu dhibaatadii inta qaadnay nicmo aan siinay yidhaahdeen oo yidhaahdeen insaanku dahaba waxaa tegay asayi-aatu sayi-aadkii iyo dhibaatooyinkii baa tegey cannii aniga xaggayga ayayna ka tageen faqrigii waa iga tegey ciriirigii waa ka baxay masaa'ibtii waa ka baxay wax maanta ka bacdina dhib dambe arki maayo waxa weeyaan wixii i qabsaday waa ka samata bax waa ka badbaaday dahaba sayi-aatu cannii ilaahay wuxuu yidhi innahu insaanku la farixun waa mid kibir badan faraxaani waxa weeyaan waa badir weeyaanoo nicmadaasuu ku kalsoomayaa intuu isqaadqaado isla weynaado oo ishalmaamo dhibaatadii soo marnhay iyo dib wax u fiirin mayee la farixun weeyaan fakhuurun oo faan badan misna kii dhibtu soo marnhayba maaha dhibtii laga qaaday inuu inta ilaahay ugu xamdiyo shukri noqo uu xusuusnaado ilaahay u maaragtay xamdi celiyo oo u mahad celiyo wixii o dhan waa halmaamaya dadku iska sarraysiinaya fakhuur waa midka faanka badanoo dadka iskala weyno xoogaaga uu hayso iyo waxa loo dhiibay iyo sida uu maanta duruuftiisu tahayba wax ku qiimaynaya isagu markaa isleeyahy waad ugu sarraysaa aayaddu waxay haydaartaynaysaa ama caayaysaa qofka dhibaatadu markay dhacdo quusta markii nicmada la siiyana aan wax xusuusana kibre kaas bay toos u abbaaraysaa aayaddu ila aladiina kuwii mooyaane insaan baa la soo cabiray soo maa insaanka caadadiisu wataa lagu soo sheegay ila aladiina kuwii mooyaane sabaruu sabreen oo camiluu camal faleen asaalixaati acmaashi wan wanaagsan mu'miniinta iyagu markay dhibaatadu ku timaado waa sabrayaan barwaaqiya khayr markay helaanna nicmadaa ilaahay u dhiibay khayr bay ka samaynayaan markaas mu'miniintu markii mixnad iyo dhibaato ku timaado iyo markii nicmo ilaahay siiyaba waa dad wanaag samaynaya marna sabir bay samaynayaanoo waa wanaag marna nicmay haysaanoo khayr bayba samaynayaanoo nicmadii ay qaabilinayaan ilaa taasaa laga soo reebay insaanka waka caadadiisu ila aladiina sabaruu wa camiluu saalixaat ulaa'ika kuwa tilmaamahaas wanwanaagsan ku sifaysan ee iska leh lahum iyaga waxa u ahaaday makfiratun dhaafid iyo wa ajrun ajarkaasoo kabiir kabiirun weyn dhaafid bay leeyihi dunuubtoodaa ilaahay u dhaafaya ajar weynna aakhira la siinayaa ajar weyn haddaa maqashid ajrun kabiirun waa jannada aakhirana jannay leeyihiin wey ajarkii waxaa lagu sifeeyey inuu weyn yahay waa nicmo aan dhammaanayn waa cadaab laga aamin noqdo waa ridihii ilaahay waa annadaru ilaa wejhi lkariimi ilaahay wejigiisa oo la eego oo la arko weeyaan oo nicmada u sarraysaa allahuma rsuqna annadara ilaa wajhika alkariim falacallaka qaala tacaala ilahi wuxuu yidhi falacallaka ma laga yaabaa nabiyullaahi maxamedo calayka salaatu wasalaam inaa mudan tahay taarikun mid ka tegaya bacda maa shay barkii yuuxaa la waxyooday ilayka adiga xaggaada waxaa jidhay niman gaalo ah oo mushrikiina markaasay waxbay iska daldalban jireen waxay dhihi jireen kenzi iyo kayd noo keen haddaa rasuul tahay haddii kale malag ku daba socdo aan aragno qur-aanku markuu soo degana waa ku jeesjeesi jireen nebiguna arrintaasu ka murugoon jir kaasaa waxaa lagu yidhi falacallak ma mudantoo ma laga yaabaa taarikun inaad tahay mid ka tegaya bacda maa shay barkii yuuxaa la waxyoonaya ilayka adiga xaggaada falacallaka taarikun bacda maa yuuxaa ilayka bacda maa unsila ilayka wixii laguu waxyoodo laguu soo dejiyey qaarkii oo aadan markaa dadkii gaarsiin oo aas dhahday iyagii haddaa u sheegtay waa ku jeesjeesayaane balukaadi oo markaa aad noqotay taarikun bacda maa yuuxaa ilayka ilaa hadduu sheego wuxuu arkayaa kuwa gaalaayoo jeesjees iyo dhibaato samaynaya wadaa'iqun walacallak daa'iqun baagina u qadaran inaad tahay daa'iqun bihi sadruka daa'iqun miduu ciriiryamayo bihi isaga sadruka laabtaadu ciriiryamayso oo gaarsiinta aa gaarsiinaysid xaqii lagu soo dejiyey laabtaadu ay ka ciriiryanto adoo ka baqaya haddaa u sheegtid amay beeniyaan marka aayaddu waxaa lagu leeyahay nebi waxba ka tegi mayee aayaddu waaba taxriid iyo boorin risaalada inuu nebigu gaarsiinteeda dhammaystiro baaba lagu boorinaya iyo inuusan u aaba yeelin kuwa gaalada ah ee colka ah ma laga yaabaa marka waxay ka dhigan tahay ama saa samaysaa ana maba samaynayo waaba lagu boorinaya iska jir weeyaba laabtaadu yos ciriiryami wixii laguu soo dejiyey gaarsii wixii cidna ha u aaba yeelin yaa ayuha rasuulu balliq maa unsila ilayka min rabbik wadaa'iqun bihi sadruk laabkaaduna inuu ciriiryamo an yaquuluu liajli an yaquuluu inay yidhaahdaan darteed ama makhaafata an yaquuluu inay yidhaahdaan cabsi yaa laga cabsanayo maxay dhahaan lowlaa unsila hallaa unsila maa la dejiyo calayhi nebi maxamed dushiisa kanzun kayd kanzi waa maalun kaiirun maal tiradii ka batay maa lagu soo dejiyo lowlaa unsila calayhi kanzun aw amase jaa'a muu yimaado macahu nebi maxamed maciisa malakun malag u rumaynay oo markaan dhahno malag markii uu wax sheegaba yidhaahdo waa runtii anaa uga markhaanti kacay malagaasu isaga u rumaynaya ow jaa'a macahu malak ilaahay wuxuu yidhi waxaa ku dhahdaa ilaahay baa marka wuxuu yidhi qaala tacaala inamaa anta adigu nabiyullaahi maxamedo calayka asalaatu wasalaam nadiirun unbaat dige mundir baat mujrimiinta cadaabka ilaahay uga digaysa inamaa anta nadiir adigu midigaa baat wallaahu ilaahayna calaa kulli shayin shay dhammaantii ilaahay wakiilun weeyaan ilaah u qumaya addoommadoo dhan shu-uuntooda kaa weeyaan acmaashoodoo dhanna ilaahay waxaa weeyaan waa midka xafidaya weeyaan wallaahu calaa kulli shayin wakiil ilaahayna kaas weeyaan subxaanahu wa tacaala marka nebigaabaa lagu boorinaya calayhi salaatu wasalaam gaarsiintii baa lagu boorinaya marka lacaladu dee taraji bay ku timaadaa arrinka maxbuubka ah lacalaalxabiiba qaad allanka heel hadduu imaan lahaa ninkan jecla marna tawaquc shayga makruuha ah oo laga baqayo wara maa cadowga yimaadaa wara maa dhibaata dhacdaa lacallaka taarikun bacda maa yuxaali wal aayatu min haada ahaani aayaddu waa midkan dambe waxaan makruuhayo la diidayo amaa ka soo bixi weydaa muhiimadaadii xilkaadi macnaha waa ka soo baxaysaaye waxa weeyaan dhammaystir weeyaan taasina wata sidaasaa loo bayaaninaya marka iyagaa waxay dhihi jireen aayad markuu nebigu ku dul akhriyo oo aayaddaas wax looga sheego mushrikiinta iyo asnaamtooda bay waxay dhihi jireen i'ti biqur'aanin hayri haadaa ow bedelo qur-aankan midaan ahayn orod la kaala ama naga bedel meeshaan annaga na taabanaysa waa ku raacaynaaye markaasaa waxaa la yidhi lacalla falacallaka taarikun bacda maa yuuxaa ilayka haba ka yaabi wa daa'iqun bihi sadruka waa kaasaa laab ciriiriyaysan kugu dhicin wey ilaahay baa ku cafidaya ilaahay baa kuu kaalmaynaya sidaas baa loo bayaaniyey darsigeenna intaasu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab